right here on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaysa washington waa subaxnimo jimcaha bisha disembar waa sagaaliyo labaatan sannadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah haaruun macruuf qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakaiyo caalamka waxaa ka mida warbixin ku saabsan gaabiska ku yimid wax soo saarka maamul goboleedka koonfur galbeed kadib daadadkii dhowaan dhacay beero kuwana waraab waayo kuwana waa roob marka labadaba waa saameeyey roobka haddana siiba magaalada baydhabo iyo nawaaxeeda wixii oo beer ku yaalay kumanaan kun oo higtar daadkii ayaa raacay
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka oo ku saabsan iiraan iyo masar oo doonaya inay xiriirkooda diblomaasiyadeed hagaajiyaan waxaa socotaa dadaallo ah in calaaqaadka labada dal ay ku soo ceshtaan waana wax suuragala in la gaaro heshiis oo calaaqaadka u soo noqda hase yeeshee waxaa jirta arrimo caqabada ah oo aad iyo aad labada dal in ay si taxadar leh ooga dabaashaan aynan huraynin qodobadaas iyo warar kale ayaa idiin haynaa marka horese warkii caalamka dowladda dimuqraadiga ee kongo ayaa khamiistii shalay diiday baaqiyo ka soo baxay mucaaradka oo ahaa in dib loo qabto doorashada lagu murmay ee dhacday toddobaadkii hore iyadoo mid ka mida guddiga korjoogteynaya doorashadaasi ay soo tabiyeen inay dhaceen isdabamarin wax u dhimi karta natiijada doorashada natiijada kumeel gaarka ah ee soo baxday doorashadii la qabtay labaatankii bishan disembar ayaa muujinaysa in madaxweyne felix chisekedi uu si weyn ugu horeeyo hase yeeshee siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dalbanaya in la baabiyo natiijada iyagoo ku doodaya caqabado ka dhashay in doorashada lagu qabto meel walba iyo weliba tirinta muranka ayaa halis ku ah xasilooni darro ka dhacda waddankaasi kongo oo xilligan la tiicaya qalalaasa dhinaca amniga warbixin cusub oo ka soo baxday mid ka mid ah kooxaha korjoogteynaya doorashadaasi ayaa sheegtay inay heleen in ka badan shan kun iyo afar boqol oo warbixinood oo la xiriira shilal ka dhacay saldhigyada doorashadaasi kuwaasi oo in ka badan boqolkiiba lixdan ay la xiriireen codbixinta oo la carqaladaynayey gaar ahaan waxay su-aal geliyeen sababta ay guddiga madaxa bannaan ee doorashadu ay u dheereeyeen inay sii furnaadaan qaar ka mid ah goobaha codbixinta wixii ka dambeeyey maalintii codbixinta la qabanayay guddiga doorashada ee madax bannaan ayaa la filayaa inay baahiyaan natiijooyin kale oo codbixinta la tiriyey ah inta ka horeysa koob iyo soddonka disembar oo ah wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay natiijada doorashada in lagu dhawaaqo dowladda maraykanka ayaa khamiistii shalay cunqabateyn kusoo rogtay shirkado dhinaca xawaaladaha lacagta oo laga leeya turkiga iyo yemen kadib markii lagu eedeeyey inay gacan ka geysteen lacagaha loo dirayo kooxaha xuutiyiinta ah ee gacansaarka la leh iiraan kooxdan ayaa lagu eedeynayaa weerarada ay ku qaadayso maraakiibta ganacsiga ee maraya dhinaca koonfureed ee badda cas shirkadaha lagu soo rogay cunqabateynta ayay ku jiraan qaar ku yaala magaalada sancaya saddex xarumood oo dhinaca sarifka lacagaha ah oo ku yaala turkiga iyo yemen wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa ku inay shirkadahan iyo shakhsiyaadkuba ay ku lug leeyihiin ay gacansaarna la leeyihiin lacaga malaayiin doolar ah oo loo xawilo kooxda xuutiyiinta iyadoo la raacayo tilmaamaha saciid al jamal oo ah fududeeya dhinaca maaliyadda oo u dhashay dalka iiraan saciid ayaa ka mid ah dadka cunqabatayntu ay saaran tahay cunqabateyntan ayaa ka hor istaagaysa ka hor istaagaysa shirkadahan iyo shakhsiyaadkaba inay la baxaan hantida ka taala maraykanka iyo xataa lacagaha u yaala baananka islamarkaana waxay ka hor istaagaysaa inuu ganacsi dhex maro shirkadahan iyo muwaadiniinta maraykanka tallaabadan ay qaaday dowladda maraykanka ayaa tii ugu dambeysay ee ay ku bartilmaameedsanayso kooxaha xuutiyiinta ah halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington waxaa gaabis ah wax soo saarkii beeraha xilligan fatahaadaha ay ka dhaceen aan ku celiya mar kale dhegeystayaal waxaa gaabis ah wax soo saarkii beelaha ee ku yaalay maamul goboleedka koonfur galbeed xilli ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay deegaanadaasi warbixin ku saabsan gaabiskaasi waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh dalagyadii la beeray waxaa qaaday biyaha daadka waxaana rajo xumo soo wajahday beeralayda gobolka baay oo sheegay inay baaba-een waxyaabihii ay beereen sanadkan muddo ka badan hal bil ayay biyaha fatahaadda daadka ku jiraan beeraha taasoo sababtay in dalagka uu xumaado gobolka baay wuxuu ka mid yahay deegaanada leh dhulbeereedka ku habboon tacabka dalagyada noocyadiisa kala duwan inkastoo beeralayda gobolka baay ay wajahayaan xilligan aafooyin ku habsaday beerahooda magacaygu waa cabdinuur ibraahim maxamed xasan waxaan ahay gadoomiyaha dallada horumarinta beeraha ee gobolka baay baay coperative marka hore waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala marka labaadna waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha v o a fursadda fiican ayna siiyeen tan kale su-aasha haddaad weydiisay oo wax soo saarka gobolka baay sida la ogyahay sanadkan waxaa da-ay roobab aada u waaweyn daadad iyo fataada dhacay wadanka dhan ayaa ka dhacay roobabkaas wadanka saameeyey haddana gaar ahaan gobolka baay aad bua noo saameeyey haddaanu nahay beeraleyda gobolka baay sanadkan dalaga dayrtan dalag oo hadda lasoo la sugayo oo soo go-ayo bataatanba ma jiro ma garate dalagyada sanadkan la beeray oo daadadka roobka ay baabiyaan maxaa ka mid ah dalagyada gobolkan lagu beeri jiray waa la ogyahay dalagyada waxaa ka mid ah misagada geleyda sisinta looska iyo gabaldayaha marka beerahana beero kuwana waraab waayo kuwana waa roob marka labadaba waa saameeyey roobka haddana siiba magaalada baydhabo iyo nawaaxeeda wixii oo beer ku yaalay kumanaan kun oo higtar daadkii ayaa raacay ceelashiyaa duugmay matooradiyaa eber noqday kuwa oo roobka oo gudaha ku yaalo oo laga soo saarayay misigada iyo geleyda iyo digirtana daadkiyaa fadhiistay biyihiyaa fadhiistay marka sanadkan wax la sugaayo ma jiraan ma jiraan wax dib u kabasho oo beeraha ay sameynayaan rajana ma ka qabtaan in wax soo saarka sanadkan uu najaxo
walaal rajada ilaahay lagama quusto hadda beeraleydii waxay dib ugu noqdeen beeraha hadda fursad oo waxaa la haystaa in dalag oo dalaga hadda la abuuri karo oo biyaha meesha ay degeen lagu abuuri karo waxaa ka mid ah sisinta iyo looska marka iyo wixii kale oo oo qudaaro yaryar ah marka de ilaahay rajadiisa lagama quusto tan kale waxaan rabaa inaan inta ugu mahad celiyo wasaaradda beeraha ee koonfur galbeed iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee koonfur galbeed sida gacanta ay u siiyeen beeraleyda aad baan ugu mahad celinayaa ayaga madaxdooda wasiirada iyo agaasimayaasha labadaas iisheegada wasaaradood marka hadda waxaa fursad a la haystaa in dalag sida sisinta iyo looska iyo iyo yaanyada iyo qudaarta kale in hadda la beerto laakiin walaal daadka shanta degmaba way ku sibnaayeen hadda waxaa u daran bardaale iyo buurhakaba iyo baydhabo buurhakaba oo soddon saddex boqol iyo soddon iyo saddex tuulo ahayd oo kumanaan kun oo higtar oo dalag ka soo go-ayay ayaa waxba jirin bardaale warkeeda badaa baydhabo xaaladeeda ad kolle waa lawada waa lawada ogyahay markaa dee ilaahay lagama quusto ilaahay baan gacanta u horanaynaa sanadkan oo dayrtan hadda aan ku jirno dalagii la filayay ma jiro guga horteena ilaahay hana gaarsiiyo cimilada isbedeshay darteeda abaaro badan oo dadkii ay soo mareen xilligii ay wax beerteen ay rajo lahaayeen haddana daadadkii wada maray marka dee ilaahay xaggiisa kama quursanayno maxamed nuur maxamed oo ah gudoomiyaha dallada iskaashatooyinka beeraha moolamaad oo v o a la hadlay ayaa sheegay wax soo saarka beeraha sanadkan inuu hooseeyo daadadka iyo fatahaada dalka ka jirana uu waxyeeleeyey beeraha wax soo saarkooda sanadkan waa hooseeyaa maadaama oo roobabkii badnaa iyo baadadkii ay qaadeen abuurkii kale oo dib loo abuurayna cudurro iyo waxbaa galay marka waxaan dhihi karnaa sanadkan wax soo saarka beeraha aada uma wanaagsana daadadkii iyo fatahaadii ka jira deegaanada koonfur galbeed beeraha sidey u saameeyeen haddaan kaagu warramo beeraha waa laba nooc qaarna waa kuwa motoorada lagu waraabiyo oo qudaarta ay soo saaro kuwana waa kuwa oo roobabka ka baxo marka guud ahaan labada dhinacba waxay u geysteen dhibaatooyin kuwii motooradana waxaa dhacay in oo motooradii iyo qaarkood agabkii ay daadadka qaadeen kuwii oo roobkana waxaa dhacday in oo ay biyihii degeen oo daadadna ay qaadeen saas darteed abuurkii kii horena oo daadka qaaday kii dambe oo la abuurayna adiga odorro iyo wax badan baa isugu tagay dalagyada beernaa maxaa ka mid ahaa dalagyada beernaa haddii laga tago noocyada qudaarta waxaa ka mid ahaa sida geleyda misgada digirta iyo susinta iyo gabaldeyaha iyo waxyaabaha la midka ah geleyda iyo susinta hoogaha ugu roon laakiinse kuwa kale waa waxaan dhihi karnaa boqolkiiba toddobaatan waa ma wanaagsana qudaartu waa sidee qudaarta markii hore aaday u baaba'day laakiinse hadda hoogaha waxaa laga yaabaa inay soo kabato maadaama oo hadda biyihiina ay gureen oo lala tacaalayo qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sare u kac laga dareemay waxaana arrintaasi sabab u ah gaabiska waxsoo saarka iyo saameynta fatahaadda ay ku yeesheen iyadoo gaabis dhanka waxsoo saarka uu ka jira gobolka baay haddana beeraleyda gobolka ayaa weli waxay halgan ugu jiraan inay horumariyaan mar kalena ay beeraan beerahooda si waxsoo saarkooda u najaxo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
sida ay dhowaan tabiyeen warbaahinaha caalamku ay ku jirto wakaaladda wararka ee royters waxaa bilihii u dambeeyey daciifay qiimaha shilinka dalka kenya inkastoo maalmahan ay jiraan ifafaalo muujinaya inuu madaxa la soo kacayo warbixintan waxaa nairobi nooga soo dirtay intisaar saalax xuseen
laga soo bilaabo horaantii sanadkan ayaa bilba bishii ka dambeysay waxaa sare usii kacayay sarifka lacagta dollarka taasoo sababtay in ganacsiga uu isbedel ku yimaado islamarkaana bulshada ay dareemaan culays badan oo xagga nolosha ah raashinka qutuldaruuriga iyo waxyaabaha nolosha lagama maarmaanka u ah ayaa inta badan lacaga lagu daray taasoo bulshada ay xamili waayeen laakiin iminka waa uu ka wanaagsan yahay ganacsiga sidii hore kadib markii dowladda dalka kenya ay isku dayday inay xakamayso sarifka doolarka oo maalinba maalinta ka dambeysa sare usii kacayay axmed xasan xuseen waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa soomaalida isliin waxa uu sheegayaa in dowladda ay xakamaysay sarifkii doolarka ee sare usii kacayay taasina ay sabab u tahay ganacsiga inuu wanaagsanaado waxyaabaha hadda ganacsiga inuu soo wanaagsanaado sababay waxaa ka mid ah inuu hadda doolarka hal meel uu taagan yahay ay dowladdii ku yara guulaysatay inay doolarka meel istaajiso taasoo hadda xoogaa aada u malaysid inay ganacsigu iyo dhaqaalihii dalka dib uu soo kobanayo dhanka kale najmo axmed waxay iyaduna ka mid tahay dadka ku nool magaalada nairobi waxa ay sheegaysaa in bilooyinkii lasoo dhaafay ganacsatada ay alaabaha qiimo badan ay ku kordhiyeen balse iminka ay waxyar hoos u dhigeen taasina ay caawisay nolosha bulshada
runtii haddaanahay bulshada soomaaliyeed ganacsatada marka hore adeegyada aaday qaali u ahaayeen doolarkana saaid u kacsanaay maalinta maalinta sii dambeysana wuu sii qaaliyoobayay marmarka qaar xataa waxaa laga yaabaa markaa wax sarifano inay waxba nooga soo haraynin maadaama baahiyaha bulshada ay fahmeen ganacsatada waxay bilaabeen inay adeegyada hore qaaliga ahaa ee waxyar kastoo hoos u dhimaan bulshada si u qanacdo dad oo waxaa iska jiro reer dabareeda aanan awoodin waxyaabaha qaar aanan gadid karin daadsoay marka ay u fahmeen bulshada ganacsatada alaabyada hore ee qaaliga ahayna oo waxyar in hadda sidii hore ee ahayn aan dareemaynaa axmed xasan ayaa mar kale waxa uu tilmaamayaa in mararka qaar ay khasaaro la kulmaan ganacsatada aysan mar kastaba keliya aysan eegin faa'iido badan oo mararka qaar ay danta ku qasbayso in waxyar ay ka raadiyaan alaabihii ay dibadda ka keeneen si aysan baqaarada ugu oolin
khasaaro waa imaanayaa doolarku markuu kor u kaco alaabtii qiimaheedu waa isbedelaysaa taasna waxaan ku saameynaa qiimihii inaan isku dayno bal anaga w wixii aan ka raadin jirnay oo kale inaan hoos u dhigno si alaabta u dhaqaaqdo ay u socoto aysan noogu fariisan oo dukaamada aysan u yaalin waxaana ku xakameynaa inaan anaga aan nusqaamino ricekii alaabta aan gadaynay aanan ka raadinin wixii hore aan ka raadin jirnay sidaas ayaan ku xalinaa arinta intisaar saalax xuseen v o a nairobi
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxaa london inoogu soo diyaariyey cabdi xaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan edalkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi ayaa sheegay kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee iiraan iyo masar uu waddada u xaadhin karo in dib loo soo celiyo xidhiirka ay lahaayeen qaahire iyo tehraan suurtagal ma tahay in labadaasi dal ay dib u soo ceshadaan xidhiirkoodii maxaase hortaagan barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguri doonaa haddii ilaahay idmo sida lagu daabacay wakaaladda wararka royters shir jaraa-id oo uu qabtay madaxweynaha iiraan ayuu ku xaqiijiyey inaanay u muuqan in ay jiraan wax hortaagan in dalkiisa uu xidhaar la yeesho masar arrinkaasina ay u sheegeen qaahira madaxweynaha ayaa sheegay kulankii ay yeesheen labada wasiir arrimo dibadeed inuu u noqon karo bilowga inay buug cusub u furtaan xidhiirhkooda dibna loo soo nooleeyo wasiirka arrimaha dibadda ee masar saamix shokori ayaa dhigiisa iiraan ku qaabilay new york halkaasi oo ay ku yeesheen kulan shirkan ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee masar hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo dhammaan wadamada gobolka si loo wajaho xasilooni darada joogtada ah haddaba goormo ayay iiraan iyo masar kala gurteen oo xidhiirkooda xumaaday su-aashaasi ayaa weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka biritan cabdi xaafid marxalado fara badan buu soo maray xiriirka iiraan iyo masar hase yeeshee waxaa xusid mudan inuu gebi ahaanba kala go-ay xiriirka labada dal sanada markay ahayd kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaashii sababtuna ay ahayd in hogaamiyihii markaa ka tilinaya iiraan shaah magaciisuna ahaa maxamed ruda bahlaawi xilka laga tuuray oo iiraan ay ka dhalatay sanada kacdoon ama kacaan islaami ah uu hogaaminayay khomeyni haddaba laga bilaabo xilligaa ilaa maanta weli uu kacaanka islaamiga ka talinayo iiraan shaahna uu magangelye ka helay masar oo masar ay siisay magangelye siyaasadeed halkaasoo uu ku geeriyooday haddaba xiriirka labada dal halkaas ayuu ka xumaaday mar walbana xaaladaha u dhexeeya labada dal xaalado colaadeed bay ahayd waxaa jirtaa sii xumeeyey xiriirka in ay masar calaaqaad la wanaajisatay israel cam david arinkaana ay aada uga carootay iiraan waxaa kaloo jirtaa in madaxweynihii cam david la heshiiska la galay israel anwar saadaad la dilay ninkii dilay khaalid istanbuli la oran jiray ay usoo tahniyadeeyeen una soo hambaliyeeyeen maamulka islaamiga ee ka jiray tehraan wuu usoo hambaliyeeyey taasoo xiriirka sii xumaysay dagaalkii ciraaq iyo iiraan ee sideeda sano jirsaday sideetanki ilaa sideetan iyo sideedii ee masar waxay la safatay ciraaq marka mar walba labada dal xiriirkooda saasuu u xumaa madaxweynaha iiraan ayaa waxa kale oo uu sheegay in si loo xoojiyo xidhiidhada dalalka deriska ah muslimka ah iyo kuwa xidhiirka la leh jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ay gacanteeda u fidin doonto waddan kasta oo doonaya inay iskaashadaan haddaba suurtagal ma tahay in qaahire iyo tehraan yeeshaan xidhiidh rasmi ah xidhiirkoodiina uu si buuxda u soo noqdo waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid dadaalo ayaa socdaa ay doonayaan labada dal in ay calaaqaadkooda kusoo ceshtaan wuxuuna kasoo bilowday bishii novembar shirkii sacuudi carabiya ka dhacay dowladaha islaamka oo ay ku kulmeen labada madaxweyne waa ra-iisi iyo siisiye haddaba laga bilaabo xilligaa ilaa hadda waxaa socotaa dadaalo ah in calaaqaadka labada dal ay kusoo ceshtaan waana wax suuragal ah in la gaaro heshiis oo calaaqaadka usoo noqda hase yeeshee waxaa jirta arrimo caqabada ah oo aada iyo aad labada dal in ay si taxadar leh ooga dabaashaan aynan hureynin waxaa qasab noqonaya labada dal in ay dadaalaan oo khaasatan masar in ay ka qanciso sacuudi carabiya in aynan dhibaato kaga imaan doonin calaaqaadka dhex mari doono iyada iyo iiraan dhanka kale masar waxaa iyaduna lagama maarmaana inay ku qanciso maraykanka inay waxba dhibaato ah ka imaan doonin haddaba si taxadar leh inay arrinkaa uga dabaalato masar dhanaceeda ayaa lagama maarmaana laakiin waxaana meesha marnaba ka marnayn in calaaqaadka labada dal oo wanaagsanaado ay guul usoo hoyatay mandiqada bariga dhexe ay tahay dhanka saameynta ay ku yeelanayso masar iyo iiraanba arrimaha hadda ka socda dagaalka ghaza iyo dhanka xasiloonida guud ahaan ee bariga dhexe iiraan iyo masar ayaa in muddo ah aan isku salbanaanayn inkasta oo labada dal lahaayeen xidhiir diblomaasi oo kooban wadamo ku yaala bariga dhexe oo ay masar ka mid tahay ayaa in dhoweyd qaaday tallaabooyin ay ku dejinayaan xaaladda ka aloosan bariga dhexe masar oo ah dal muslim sunni ah ayaa taageerta sacuudiga iiraan oo ah dal muslim shiico ah ayaana dhowaan dib u soo celisay xidhiirkii diblomaasi ee ay la lahayd boqortooyada sacuudiga halka ay dhowaan masar dib u heshiiyeen qatar xidhiirkiina ay la soo ceshatay turkiye intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay idmo maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan
aad buu umahadsan yahay cabdixaafid caawil ismaaciil halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america maanta waxaa garoonka stadiyo conis ee magaalada muqdisho ka furmaya tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada warkan waxaa nooga soo diray muqdisho mahad cali xidir
magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa lagu wadaa in maanta oo jamac ah laga daahfuro tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ciyaarta furitaanka ee tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxay dhex mari doontaa xulalka galmudug iyo hirshabeelle kuwaa oo isku wajihi doona garoonka muqdisho oo qaada lixdan iyo shan kun oo taageeryaal ah haddaba ciyaartoyda macalimiinta iyo taageerayaasha labada dhinac ayaan wax ka weydiiyey xiisaha tartanka iyo diyaargarowga ay usoo galeen ka qaybgalka tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir
ciyaartooy adag oo micnaha mar walba fiinallada iyo kasoo muuqan jiray haddana waxaan rajaynaynaa koobka inaan sanadkan anagu qaadno waxaan leenahay galmudug galmudug guul reer galmudug hal waxay yidhahdeen xeerkal warka ugu macaan ay dhahaan wax kale maaniyaho sanadka hore meeshaa geeda meel ka fiican meel ka fiicanna waa koobka qaad rajadeedana ma xumo haddii kalsooni darre ugu jirtana ma qaban lahayn maamulka galmudug madaxweynaha iyo maamulkiisa waxaan u rajaynayna insha allah inaan ku wada dabaaldegi doono caasimada galmudug dhul soomaaliya sidoo kalena gobolada guud ee galmudug ka koobantaha tartanka maamul goboleedka iyo koobka galmudug inaan wada geen doono waana rajaynayna hadduu ilahay tayba noo dhiman halka istago inaan koobka qaadno horta taasaan higsanayna madaxweynihii galmudug iyo dhammaan dadka reer galmudugna diyaaray idin leeyihin dhiirigelintiina wixiina koobkan iyo ciyaartooyda halkan joogta iyo dhammaanna waxaan rabaa inay misedkaas qaataan qof kasta oo ku jiifto waxaan wakiil anigoo ka ah xildhibaanada iyo senatarada dhammaan federaalka waxaan ballan qaadaynaa inaan hiil iyo hoob idinla garab taagnayno adinkuna waxaan rabaa inaan lugtiinna ku keentaan inaan garoonka soo buuxino wiilasheena garab istaagno dhiirigelino wax kasta oo gabar ay ugu baxnaayeen in ay u samayso hiil iyo hoob diyaara ugu nahay guulaan idiin rajaynaa dhallinyaradeena sanadkan waxaan rajaynaa anoo koobkii sido inaan caasimadda galmudug ka dejin doono insha allah dhallinyaradan waxaan leeyahay ciyaartooyda waa idin garab taaganahay hiil iyo hoob waa idinku garab taaganahay anuu ka faa'iidaysana jaaniskan boqolkiiba boqol umaadnaqa gudoomiyaha degmada balcad mastar qaasim oo si sharaf leh oo mug leh oo martogeliya ciyaartooyada kubad cagta hirshabeelle sanadkan ma ah waa sanad ka hornay sidoo kale waxaan leeyahay gudoomiye qaasim waa mahadsan tahay waxaan u mahad celinahaa intii ka shaqaysay inaan soo degno magaalada muqdisho oo ugu horeeyaan xildhibaan macalimu iyo xildhibaan cabdiraxmaan waxaan leeyahay iyadan waa mahadsan tihiin garab istaagana garab istaagaysiin taageeraha hirshabeel waxaa leeyahay garoonka soo buuxdhaafiya waxaa furitaanka waxaa rajeeya inaa guula ku furano macnaha buluun fiicanna soo bandhigno waxaa rajeeya santii inaa koobka macnaha aa qaadno garoonka soo buuxiyaan kunka furitaanka leena insha allah annagana waxaa waaye waxaa leenaha taageerayaasha inaa ka farxi doono insha allah iyo koo farxsan ee xaafadooda ay ku laaban doonaan insha allah tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sida qorshuhu yahay jadwal ahaan waxaa loo ciyaari doonaa sida tan sagaaliyolabaatanka bishan disembar oo maanta ah waxaa wada ciyaari doona galmudug iyo hirshabeelle sabtidana banaadir oo daafacanaysa tartanka iyo koonfur galbeed ayaa wada dheeli doona isniintana jubbaland iyo galmudug kulan adag ayaa dhex yaalla mucaashaqiinta kubadda cagta ayaa aaminsan in tartankan uu yahay kan ugu xiisaha iyo xamaasada badan ee laga ciyaaro guud ahaan soomaaliya mahad cali xidir v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay mahad cali xidir ciyaarahaasna waynu daawan doonaa haatan aynu u leexano dhinacii heesaha dabaxsan mid ka mid a heesaha muddada hore sannadaha hore ay qaadeen allaha u naxariista laba fanaan oo aada looga jeceliy dadka soomaaliya haddase maaragtay labadooduba geeriyooday allah u naxariista cismaan cabdikariim cismaan gacanlow iyo xaliimo khaliif cumar magool
kusay asaagay maanta adoonka quusan uguga hweeye haddaad indhaysay asaagay maanta adoonka quusan uguga hweeye uunsan maayo axad kaleete ha ogow baleeg alhuumadan ku haysaa awgay madaare ha ogow baleeg alhuumadan ku haysaa awgay madaare
heestaasi allah u naxariistee xaliimo khaliif cumar magool iyo cismaan maxamed cabdikariin cismaan gacanlow ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo ismaaciil xuseen farjar oo idinle nabadgeliya